بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب الأذان والإقامة وحن كل شرنا كتاب الصلاة baabka sideedaad waxa uu ku keenay baab aladaan waliqaama aladaan luqatan luqadda waxaa lagu yidhahdaa aliclaam qaala allahu tacaala waadaanu min allahi warasuulihi fi suurati tawba ay iclaamun adaanku marka waa ogeysiin weeye iclaan in la ogeysiiyo weeye xagga luqadda wa sharcan waxa weeye aliclaamu bidukuli waqti salaa in la ogeysiiyo dadkii waktigii salaada inuu soo galay taas weeye macnaha weeye adaanka waxa loo jeedo isaga oo marka alfaadiisu yar tahay waxa uu xambaarsan yahay tawxiid iyo caqiido iyo wanaag iyo tacdiim ilaahay la weyneynayo ayuu xambaarsan yahay fadli iyo wanaag fara badan baana laga helaa oo nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiid saxiixa waxa uu ku sugnaaday oo imaam albukhaari ay wariyeen kayrkiiba low yaclamu annaasu ma fi ma fi nnidaa wasafi alawal hadday dadku ogaan lahaayeen ajarka iyo wanaagga laga helayo adinka qofka adimaya uu ka helayo iyo safka hore qofka ku tukanayo jamaacada huma lam yajiduu ilaa an yastahimuu ay waayaan ilaa inay maaragtay saami tuurtaan mooye oo dhowr qof isku qabsato anaa addimaya iyo anaa addimaya haddaba haddaynu isku qabsanno inoo qori tuura markaa qofkii hele uu addimo wax kale haddii la waayo ay macnaha qof walba si ugu dadaalayo qofna qofka kale u daynmayo oo aad baa loogu dadaalayaa markaasaa waxa weeye loo qori tuuran lahaa ay macnaha ajarka iyo wanaagga laga helaya haddaynu ogaan lahayn waynu u degdegi lahayn culamadu marka waxay yidhahdeen adaanka iyo iqaamaduba mid walba waa fardu kifaaya cala arijaali lisalawaati almaktuuba shanta salaadood la tukanayo waa waajib weeye in laga tagana maaha oo waxa weeye nabigana calayhi salaatu wassalaam markuu jihaadka iyo waday dad markuu waxa weeye dul dego waxa uu ku garan jiray inay muslimiin yihiin inay adimaan haddii adaan laga waayo marka waxaa loo qaadan jiray inay dadkaasi aynan muslimiin ahay wuxuuna ahaa oo lagu tashciyey sharciyeyntiisu madiina waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabada inay ka tashadeen maxaynu dadka ku ogeysanaa salaaddii inay soo gashay markay dadkii bateen qaarna waxay idhahdeen dab shidno qaarna waxay idhahdeen aynu buun afuufno markaasaa nabigu labadiiba ka diiday kabacdi markaa markii laska kala dheelmaday ayaa cabdullahi ibni zayd al ansaariy radia allahu canhu ayaa waxa uu ku riyooday adaankii markaasuu nabiga u yimid calayhi salaatu wassalaam markaasuu u sheegay kabacdiba markaa nabigu wuxuu yihi waxa weeye inahaa ru'ya xaqwi waa ru'ya xaqa wey oo waxa weeye saxiixu ilaahay xaggii ka timid u sheeg bu yiri marka qaabkii aada ugu riyootay bilaal u sheeg fa alqi calaa bilaal liannahu rafiicu sawt isagaa cod dheere u sheeg qaabkii aada ugu riyootay markaasuu u laqimay markaasuu ku adimay bilaal cumar ibni khadaab ayaa riwaayadaha qaarkood isagana markaas soo baxay isagoo ordaya yimid uu yidhi anna saas oo kalea ku riyooday markaasay saa isku taa isku soo raacraacday oo waxa weeye saxaabadii saasaa marka lagu jideeyey oo maalintaa laga bilaabo adaanka lagu sharciyeeyey waxaanu ka bilaabaynaa alxadiid alxaadi wasituun xadiidka lixdan iyo kow can anas ibni malik radia allahu canhu qaal umira bilaalun bilaal waxaa la amray umira waa siiqat majhuul ciddii amartay lama sheegin waa mabniyun lilmajhuul laakiin riwaadaha kalaa caddeeyayo waxa weeye maaragtay ey nebiga ayaa amray calayhi salaatu wassalaam oo macnaha loo jeeda waxa weye nebigaa amray leanno nebigun baa wax amri jiray cid kalena waxba ma amri jirin xilligii nebiga nebigun baa wax amri jiray umira bilaalun bilaal baa la amray an yashfaca alaadaana shafcigu waa labalabo inuu labalabeeyo oo shafci ka dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saa inuu labalabo isugu raaciyo ayaa la amray wa yuutira aliqaama iqaamadana inuu witri ka dhigo oo halhal ka dhigo oo waxa weye maaragtay uu mid mid ka dhigo ayaa la amray xadiidkan markaa waxau inoo caddaynayaa oo waadix inooga dhigayaa inuu bilaal adaankana shafci ku keeni jiray oo labalabo ku keeni jiray waxa weye alfaada maaragtay iqaamadana uu witri ka dhigi jiray uu witri ka dhigi jiray laakiin axaadiid kalena waa caddaynaysaa oo waxa weeye tarbiic in takbiirta laga dhigi jira allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar afar jeertaa loogu celcelin jiray oo axaadiista inoo imaanaysa soo socotaa ayaa sii caddaynaysa haddaba xadiidkan oo waxa weye maaragtay ugu horeeya wuxuu inoo waadixiyey in uu nebigu amray arrinta noocaas wuuna amray nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye dadka inay adimaan oo waxa weeye xataa raggii dhallinyarada ah oo diinta inta bartay noqonayay oo malik ibnu xuwayrid raggiisii waxau yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam falyu-addin lakum axadukum midkiin ha idii adimo oo adinkai ha ka teginina maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa oo inoo waadixinayaa awalan marka ugu horeysa adaanku inuu waajib yahay wujuub aladaan waliqaama inay waajib tahay ayaynu ka qaadanayna marka ugu horeysa leanno daahirka xadiidka walamru yadullu cala alwujuub amarku waajibnimu ku tusaa sida usuuliyiintu ay qabaan waajib buu ku tusaa wax ka sarfiya haddaan la helin oo ka leexiya waajibkaasaa lagu soconaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa istixbaabu shafci aladaan in la shafciyo adaanka ayaynu ka qaadanaynaa wa itaari aliqaama iqaamadana witri laga dhigo ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa shiddat alihtimaam nebiga calayhi salaatu wassalaam su-aad iyo aad ugu maaragtay maaragtay aada iyo aada uga fikiraya aadaanka iyo iqaamadaba sidaasoo kale ayaa la rabaa dadkuna inay ugu dadaalaan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa shafciga aadaanka macnaha loo jeedo cinda takbiiraat waa alarbac wey oo waxa weye allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa la israacinaya sida axaadiis fara badanba inoogu ku sugnaatay oo waxa weye axaadiis kale ay caddeeyeen waxaanu kaloo ka qaadanaynaa witriga alfaada loo jeeda macnaha waa maa cadda takbiir takbiiratayn ee iyada laftigeeda marka ugu horeysa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah saasaa la odhanaya marka takbiirta iyada adaankana waa afar baa laga dhigaa oo afar jeer baa la soo celiyaa marka ugu horeysa iqaamadana laba jeer baa laga dhigaa ama sifada iyo qaabka u addimi jiray bilaal xadiidkan athani wa situun wuxuu leeyahay can abi juxayfa abi juxayfa ninka la yidhaahdo oo magaciisa la yidhaahdo wahab ibni cabdillahi assuwaa-iy ninkaas ayaa waxau yihi qaala waxau yihi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan u imid calayhi salaatu wassalaam saxaabaduna waa la joogeen oo safar baa lagu jiray wa huwa fii qubbatin lahu xamraa waxa uuna ku jiray buu yihi nebigu uu harsanayay qubba waa teendhada yartaa oo hooska laga dhigto oo waxa weeye la harsadaa qubba leya xamraa oo oo gaduudan min adam harag laga sameeyey harag laga sameeyey ayuu nebigu harsanayay calayhi salatu wasalaam teenda yar oo gaduudan oo harag laga sameeyey qaala waxa uu yidhi fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay biwadu'ihi biwadu'i biwadu'in weesu la soo baxay macnaha nebiga ayuu weese ugeyey nebigaa weesaystay weesadii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa bilaal la soo baxay oo nebigu teendhadiibu inta ku dhex weesaystay ayuu markaas weesadii ayuu bilaal soo qaaday weel inta loo hooriyey markaasuu saxaabadii u keenay waa la barakaysanaya marka qaala waxau yidhi fa min naadixin wa naa'ilin waxay dadkii kala ahaayeen fa min naadixin macnaha mid gacmihiisa biyihii inta ku shubtay oo gacmaha darsaday ismarmarinaya wa naa'ilin iyo mid isaguna qoyaanka ninkaa gacmihiisa ku yaalla sii marsanaya macnaha dadkii maadaama ay zaxmad meeshii tahay qofka ugu horeeya fa min naadixin waa mid isku rusheeyey wey oo muraadku waxaa loo jeedaa qofkii ugu horreeyey oo biyihii qaatay oo gacmaha ku shubtay naa-ilkuna waxa weeye ninkaas biyaha gacmihiisii ku qoystay ayuu qoyaanka gacmihiisii ku yaallaa ayuu isaguna gacanta ka sii mirsanaya oo sii barakaysanaya sidaa daraaddeed ayuu yidhi fa min naadixin wa naa'il saasay u kala baxayaan marka qaala waxau yihi abu juxayfa radia allahu canhu waxau yihi fakharaja wuu soo baxay bilaalun fakharaja anabiyu sala alla ly slam nebigii baa soo baxay wa calayhi xullatun xamraa wa calayhi ay dharka uu xidhan yahayna dushiisa ay tahay macnaha dharka uu xidhan yahay la tilmaamaya xullatun xamraa nebiga oo ku labisan xullatun xamraa xullatun xamraa waxaa la yidhahdaa marada isku jooga macnaa halkan marka waynu sheegi doonaa sida ibnu qayim iyo u caddayn doono xullatun xulla waxaa la yidhahdaa siyada labada maro oo isku jooga ayaa xulla la yidhahdaa oo markaas isku eg xamraa gaduudan marka laba maro oo kor iyo hoosuu ka qabo oo isku eg oo gaduudan ayuu nebigu qabay buu yidhi qaala waxau yidhi xataa waxa xataa kaannii anduru ilaa bayaadi saaqihi waxaad bay imoodaa hadda inaan eegaayo nebiga calayhi salaatu wassalaam labadiisa qoob caddaantoodii he macnaha had buu ii sawiran yahay oo xadiidka u warinayo ayuu wuxuu leeyahay nebigu waa dhintay marka markaa uu xadiidka warinayo wuxuu leeyahay marka haddaadba waxaa imoodaa inaan nebiga u jeedo ee macnaha maskaxdayda iyo qalbigayga inuu hadda ii sawiran yahay u jeedo qaala waxau yidhi fatawada'a waa weesaystay wa adana bilaalun bilaal baa adimay marka halkaas fatawada'a ay macnaha weesadii hore wey oo qaadiciyaad iyo arag culimmada caddeeye waxay yidhahdeen macnaha xadiidka taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro macnaha waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam waa weesaystay waa weesaystay markuu nebigu weesaystay calayhi salatu wasalaam oo qaadiciyaad baa saa u fasiraya markuu nebigu weesaystay oo kalaamka wuxuu yidhi waa taqdiim iyo taakhiir wuxuu yidhi macnuhu waxa weeye fatawada'a rasuulu llahi sala alla ly slam nebiga calayhi salat slam baa weesaystay fakharaja bilaalun biwadu'i weesadii buu bilaal la soo baxay oo saxaabadii u keenay markaasay ismarmariyeen ee nebigu laba jeer ma weesaysan marka fatawadaadaan waxay ku dhacaysaa weesadii hore wuu weesaysta nebiga calayi slat salaam wa adana bilaalun bilaal baa adimay oo waxa weye adimkii ayuu bilaal adimay waa kan macalshaahidka marka xadiidka loo keenay baabka qaala waxau yidhi fajacaltu waxaan gudagalay atatabacu inaan raacraacaayo faahu afkiisa haahunaa ay yamiinan wa haahunaa ay shimaalan yaquulu odrhanaaya yamiinan midigta markuu eego waxau odhanaaye ha yaquulu odhanaayo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidixdaba wuxuu odhanaaye xaya cala alsalaa xaya cala alfalaax hay macnaha waxa weeye markii xayacalateynka la soo gaaro oo qofku takbiirta allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuulu llah xayi cala salaa marka la soo gaaro dhinaca midigta ayaa saa loo leexiyaa madaxa lama rabo marka inaad xabadkaaga iyo adigoo dhan wada leexatid qibladaad ujeeday dhagaha salaaha gelisay waad adinaysay lama rabo xabadkaaga iyo jirkaaga o dhan inaad qalloocisid waxaa la rabaa qoorta keliya waxa weeye inaad madaxaaga keliya saas midigta u jalleecdid xayi cala asalaa midigta aad jalleecdid haddana bidixda aad jalleecdid xaya cala alfalaax marka saas weeye macnuhu oo waxa weye inuu qofku gebigiisaba iskala wareejiya lama rabo sida qaarkood ay sameeyaan mu-adiniinta laakiin waxaa la rabaa sida imaam abu daawud ay warinayaan inaad qoortaada keliya madaxaaga keliya xagga uleehay marka yaqulu yamiina washimaala xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ayuu oranayey ay xaya cala asalaa salaada o kale xayawa kaalaya tacaalow imaadawa ay hay tacaalowy oo kale kaalaya oo imaada oo usoo urura salaada oo imaada waa lasugu yeeraya xaya cala alfalaax liibaanta iyo guusha u kaalaya oo ilaahay caabudoy qaala waxa uu yidhi uma rukisa waxaa loo dhigay ha rukisat waxaa loo taagoo loo qotomiyey lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam canaza ushiisii katiga ahayd oo waxa weeye aan anas ibnu malik ku soo marnay xadiidkiiuna yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam aniga iyo wiil nala midaa u qaadi jirnay idaawada iyo canazada marka canazadan waa ul wey sutra ayay u ahayd nabiga calayhi salatu wasalaam hortiisaa la dhigi jiray markii uu salaada tukanayo oo meel banaan ku tukanayo qaala waxau yihi fataqadama nabigii waa hormaray wasalla duhra duhurkiibuu tukaday waalcasra casarkiibuu tukaday ragcatayni laba laba ragcadood ragcatayn ragcatayn laba laba ragcadood buu tukaday mid walba uma ka bacdi markaa lam yazal kama zuuli nabiga calayhi salaatu wassalaam yusallii inuu tukanaayo ragcatayni laba ragcadood ay salaadaha rubaacigaa ila waa safare xataa rajaca ilaa uu noqday ila almadiina madiina uu u noqday kama uu zuulin waayo dha nabiga calayhi salatu wasalaam sida safarka inoogu imaan doonta nabiga calayhi salaatu wassalaam salaadaha safarkaa waxay u tukan jireen rubaaciga laba labada xadiidkan marka macnihiisa guud waxa weeye abu juxayfa waxau inoo caddaynayaa nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu waxa weeye bilaal inuu addimay qaabkii uu addimay bilaal ayaa baabka loo keenay laakiin xadiidku waa dheer yahayo sifaat kalaa ku jira marka waxaynu arkaynaa bal wax qaabka culammadu u sharaxeen awalan marka ugu horeysa qowlka uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay wa calayhi xullatun xamraa qowlkaas waxa weeye waxaa caddeeyey ibn alqayim raximah allahu tacaala ayaa waadixiyey kitaabkiisa zaad almacaad ayuu ku caddeeyey wuxuu yidhi xullatun xamraa macnaha laysat xamraa khaalisa ma ayna ahayn maro gaduudan oo kulligeed wada gaduudan leanno nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu nahiyey maro khaalisa oo gaduudan in la xirto sidaa daraaddeed marka waxa weeye diilnima waxa midabyo kalaa weheliyeyo macnaha gaduud way lahayd laakiin gaduud isku dhex jira ay ay ahayd waxyaalo kale midabyo kalea ku dhex jiray saas ayuu ku caddeeyey marka ma yuukhadu min alxadiid maxaa xadiidka laga qaadanaya oo axkaama ko waxaa laga qaadanayaa mashruuciyatu inay mashruuc tahay iltifaatu lmu'adin yamiina wa shimaalan waxa weeye bidix iyo midig inuu eegaayo markuu leeyahay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ayuu bidixii midigba eegaya laba waxaynu ka qaadanaynaa mashruuciyad inay bannaan tahay oo mashruuc tahay salaada rubaacigaa in laba laba ragcadood la tukado oo safarka inoogu imaan doontaa saddex waxaynu ka qaadanaynaa mashruuc inay tahay waxa weye assutra baabu sutra inoogu imaan doontaa ku caddayn doonaa inay waajib tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa shiddatu waxa weeye saxaabada radi allahu canhum inay nebiga calayhi salaatu wassalaam aad iyo aada u jeclaayeen maxabbat asaxaaba linabiyi sala allahu alay wasalam waayo xataa waxay barakaysanayeen weesadiisii waxay barakaysanayeen aafaartiisa laakiin waxaa tanbiiha arrintaa nebiga ee khaas ku ahayd cid kale lama wadaagto walaa culummada maanta lama barakaysan karo walaa saxaabadii lama barakaysan weesadoodana lama lamana cabayo laysmana marmarinayo sida suufiyadu ay sameeyaan arrintaa nebiga ee khaas ku ahayde cid la wadaagta ma jirto wey waxaa kaloo markaaynu ka qaadanaynaa oo faa'iidaha axaadiis waxaa ku soo aroortay nebigu inuu nahiyey marada gaduudan oo khaaliskaa waxaa marka la iswaafajiyey arrintaas ibn alqayim aljawsi raximah allahu tacaala kitaabkiisa zaad almacaad ayuu ku caddeeyey sida aynu sheegnay ee maaha inuu nebigu xirtay mara khaalisa oo wada gaduudan ma uunan xirawi waay waxaa kaloo faa'idaa iyadana qaab iciyaad inuu caddeeyey macnaha xadiidka qaabka waxa weeye qaar baa soo kala horumarid baa ku dhacday ee macnaha hatabadaca meesha ah waa hore weeye oo nabiga calayh salaatu wasalaam intuu weesaystay ayaa markaa bilaal weesadii la soo baxay oo saxaabada u keenay alxadiid athalith wasituun xadiidka lixdan iyo saddex عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كلا وحير إن بلالا بلال منك اللي يرادو يؤذن وحي أدماه بليل همين بأدماه همين بر وصلاة الصباح فكلوا عنا واشربوا عبا حتى يؤذن إلى يؤذنه ibn ummi maktuum ninkii indhoolaa ahaa oo laohan jiray ibn ummi maktuum waa ninkii kusoo degtay cabasa watawallaa markuu nebiga u yimid haddaba xadiidkan wuxuu ina barayaa salaada subax inay laba adin leedahay laba adaan bay leedahay salaada subax adin horey baa loo adimaa oo xilli hore buu dhacaa oo marka ugu horreysaa la adimaa laakiin adinkaa muddo markii la joogo ayaa mar labaad la adimaa kaas weeye marka suxuurta midka lagu joojiyo waa kan dambe wey marka wuxuu nabigu leeyahay ina bilaalan bilaal ninka la yidhaahdo yu-adinu bileyl hamaynbar buu adimaa oo waxa weye adinka horu isagu adimi jir salaada subax fa kunuu cuna oo adinka bilaal cuntada ha joojinina cuna haddii aad rabtaan wey washrabuu caba oo waxa weye maaragtay cuntadiini waa qofkii doonaya inuu soomaho suxuurinayay ilaa iyo goormaa wadaynaa xataa yu-adina ilaa yu-adimo ibn ummi maktuum ninka la yidhaahdo ibn ummi maktuum ilaa yu-adimo wada oo waxa suxuurtaa joojinina maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka jawaazu adaani inay bannaan tahay salaada lisalaati alfajri qabla dukuuli waktiha in macnaha xilligeeda hore la adimo oo horey loo adimo oo waxa weeye inta ayna si fiican waagi u barin baa adinka hore waa adinka hore wey oo dadkaa lagu toogsiiyaa oo asalaatu khayru min annoom baa lagu daraa meesha xaya cala asalaa xaya cala alfalaax kan dambe lagu darayo isaga waxaa lagu daraa asalaatu khayru min annoom sida axaadiista sunanka ku cad oo saxiixa laba waxaynu ka qaadanaynaa jawaazu itikaadi mu-adinayni limasjidin waaxid hal masaajid inuu laba mu-adin yeelan karo oo mid walba uu mar adimi karo ama waxa weeye ay kala qaybsan karaan ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda saddexaad jawaazu inay bannaan tahay itikaadu lmu-adin alacmaa qof indhala inuu adimi karo mu-adin noqon karo ayaa xadiidka laga qaadanaya oo waxa weeye way caddahay waayo ibnu ummi maktuum nin indhalacbuu ahaa weeye oo dad kalu ayaa u sheegi jirayo riwaadhaha qaar baa odhanaya ma adimi jirin ilaa la yidhaahdo asbaxta asbaxta oo loo sheego markaasuu adimi jiray oo saxaabadu u sheegaan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka fiihi istixbaabu inay bannaan waxaa macnaha istixbaab baa ku sugan tanbiih ahlilbaled macnaha dadka iyadoon dawrida la gaarin waktigii salaada in la tambiihiyo oo waxa weeye loo sii digo oo asalaatu khayru min annoom la yidhaahdo oo hurdada ka kaca la yidhaahdo laakiin waxaa khalad ah oo aan sunnaha waafaqsanayn midaan hadda dadkan waxa weeye ay suufiyadu sameeyaan oo waxa iyadoon waktigiiba la gaarin ay kuleeyihiin maaragtay daakirada iyo iska qaylinayaan oo dadkii hurdada ka kicinayaan iyadoon salaadii waktigeediiba la gaarin dhaweyna taasoo kale wax sunno ah oo ku soo arooray ma jiraan mana waafaqsanaa hadyigii nabiga calayhi salaatu wassalaam afar waxaynu ka qaad midda shanaad waxaynu ka qaadanaynaa waxa weeye itikaadu mu-adin thaanin waxa weeye adinka labaad mid adina oo lagu gaar yeelo in la samayn karo ayaynu ka qaadanaynaa a taas waa sheeg ha ha sax wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa iyadoon waktigiiba la gaarin in waxa weeye dadkii loo sii cadaynayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu alcamal bikhabari waaxid hal qof hadduu war aad ku kalsoon tahay kuu sheego in lagu camal fali karo khabar waaxid waxa la yidhaha macnaha hal qof wixii uu sheego mutawaatirka ayuu ka soo horjeedaayo mustalax alxadiidka iyo usuulka iyo ayaa lagu dhigtaa oo waxa weeye akhbaarta ayuu ka wuxuu kasoo horjeedaa mutawaatirka xadiidka ku xiga alxadiid alraabic wasittuun xadiidka waxa weye lixdan iyo afar can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu waxuu yihi calayhi salaatu wassalaam idaa samictum almu'adina idaa waqtigii samictum aada maqashaan almu'adin ninka adinaya oo mu-adinka ah markaad maqashaan adaankii faquuluu dhahaya mithla maa yaquul wax la mida waxa uu leeyahay idinkuna ka daba dhahaya xadiidkan waxa uu ka hadlayaa markuu inoo sheegay qaabkii loo adimayey iyo axkaamtii ayuu wuxuuna barayaa dadkii adinka maqlayey oo adigii adaanka maqlayey mu-adinkii adimaya adaankii sidaad maqashay maxaad adiguna samaynaysaa waad ka daba dhahaysaa allahu akbar markuu yidhaahdo allahu akbar ka dabadhe ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah ka dabadhe erey walba uu yidhaahdo markuu dhammeeyo baad adna ka daba dhahaysa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inay mashruuc tahay waxa weeye adaankii mu-adinkii waxa uu yidhaahdo in laga daba oranayo ay macnaha waa adaankii mashruuca ahaa ee wax kale hadduu yidhaahdo laga daba dhihi mayo sida daakirada hadda ay u yidhahdaan daakiradu ay iska qaylinayaan oo waxyaala shirkiyaada ku hadlayaan waxaasoo kale ma aha ee adaankii mashruuca ahaa oo tawxiidka iyo caqiidada ah ayaa laga daba dhahaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in lagu dadaalo in la ajiibo oo waxa weeye qaabkaas waxa weeye mar haddii lu yidha xaya cala asalax xaya cala salaax inaad ajiibtid laakiin goormaad ajiibaysaa oo ereyga ka daba dhahaysaa waxa weeye marka uu jumlo kasta dhameeyo allahu akbar allahu akbar buu yidhi markuu aamusa adna ka daba dhahaysa haddana waad ka daba dhihi culamada qaarna waxay leeyihin maya markuu kulli dhameeyaa laga daba dhahaya laakiin waxaa fiican in laga daba dhaho sida xadiidka marka waxoo dhan laga daba dhihi mayo oo waxa weye waxaa ka duwan xadiidkii xadiidka waxaa fasiraya waxa weeye cumar bn khadaab radi allahu canhu xadiidka cumar bn khadaab baa fasiraya oo waxa weeye caddaynaya xaya cala asalax xaya cala asalax markuu yidhaahdo waxaa laga daba oranayaa laa xawla walaa quwata ila billah xaya cala asalax xaya cala asalax markuu yidhaahdo laa xawla walaa quwata illa billah ayaa laga daba oranayaa oo waxa weeye ma laga daba oranayo xaya cala asalax xaya cala asalax waayo liibaanta u kaalayaa lagu yidhi marka walaa xoola walaa quwata illa billah baad leedahay ee awood meliya iyo xeelad aan ugu imaado ilaa waxa weeye maaragtay inuu ilaahay ii fududeeyo mooye waxaa kaloo marka faa'iida ah oona shiiku keenin nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi sida maaragtay imaam albukhaari iyo wariyeen waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam qofkii adaanka dhegaysta man samica annidaa markii qofkii nidaaga man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu annidaa markuu adaankii dhegaysto qofkii yidhaahda allahuma rabba hadi dacwati ataama wsalaatu alqaa'ima aati muxamadan alwasiila walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladi wacadtah intaa qofkii yidhaahda buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama waxaa xalaal u noqotay shafaacadaydii maalinta qiyaamaha ay shafaacadaydaa gaaraysa oo anu shafaaco qaadaya marka waa faa'iide aada iyo aada muhiim u ah ducadaas in la barto laakin waxaa daciifan in lagu daro inaka laa tukhlifu lmiicaad riwaayaddaa waa daciif lagu dari maayo marka ducadu intaasay ku eg tahay allahuma raba hadi dacwati ataama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiila walfadila wabcahu maqaama maxmuuda aladi wacadta intaasaa lagu ekaysiinaya ducooyin kalena waa jiraan iyo adkaar kale laakiin taas ayaa ugu fudud oo in lagu dadaalo aada iyo aada muhiim u tahay baabu waxaan u gudbaynaa baabu istiqbaali alqibla waa baabka sagaalaad oo waxa weeye kitaabu asalaa ka mid a istiqbaalu lqibla qiblada in la qaabilo waa rukni min arkaani salaa wey oo qofku hadduuna xagga qiblada qaabilin ugu tukan oo uu kas waxa weeye u samaynayo waxa weeye salaadiisii kharaab wey marka waa istiqbaalu lqibla waa min shuruudi asalaa hadduu ka tagana salaadiisii ma ansaxayso oo uu ka suga tago amaa waxaa jira marka waxyaalo laga soo reebo oo waxa weeye qofkii qibladii haddii uu hortaagan yahay inuu kacbada qaabilo waa ku waajib oo kama leexan karo hadduu ka fog yahayna jihatulqibla ayuu qaabilayaa xagga qibladu kaa xigta ayaad qaabilaysa haddaa ka fog tahay haddii markaa qofkii duruub ku timaado uu dayoobo ama uu garan waayo meelaba qibladii ka jirto ama roob ay noqoto amaba kaba dhuntaba uu garan waayo taasoo kale meeshii uu u malaynayo waxa weeye ayuu u jeensanaya fa aynama tuwalluu fatama wajh allah ayaa markaas lagu camal falayaa xadiidka alkhamis wasituun can ibni cumara radia allahu canhuma cabdullahi ibni cumar waxaa laga wari ana rasuula allahi sala allahu alay salam rasuulka ilaahay kaana yusabbixu ee uu ku sunaysan jiray kaana waxau ahaa yusabbixu mid ku sunaysta tasbiixda waa sunaha laga wadaa annaafila calaa dahri raaxilatihi waxa weeye isaga oo saaran rakuubkiisii hashiisii oo raaxiladiisu raaxiladu waa shayga markaas rakuubka inta la saaro lagu safrayo daabadda xaytu kaana wajhuhu xaytu kaana wajhu meeshuu doonaba ha ujeeda wejigeedee wuu isaga sunaysan jiray ma aha marka salaadaha waajibka waa sunnaha wey yuumi uu ishaari jiray bira'sii madaxiisa ayuu ishaari jiray wa kaana cabdullahi ibnu cumar wa kaana ibnu cumar yafcaluhu cabdullahi ibnu cumarna saasuu samayn jiray wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd kaana yuutiru waa ku witrin jiray ay witriga salaatuleilka isaga tukan jira witriga calaa baciirihi isaga oo saaran ratigii uu saaraa walimuslim waxau ahaa muslim gayra annahu laa yusallii laa yusallii calayha almaktuuba nabiga calayhi salaatu wassalaam gayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba ma ahayn mid ku tukada salaadaha waajibka raaxilada dusheeda kuma tukan jirin walilbukhaariy ila alfaraa'id macnaha wa- salaadaha waajibka ah ma ahee salaadaha sunnaha ayuu ku dul tukan jiray xadiidkaa marka wuxuu inoo caddaynayaa macnihiisa cabdullahi ibni cumar uu inoo warinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu safar yahay oo uu hashiisii ama rati ama wuxuu doonaba markaa ku safraye uu saaran yahay meel alla meeshay ula jeensato ayuunbuu ku tukan jira waxa weye isagoo dusheeda isagoo saaran ayuu iska sunaysan jiray oo waxa weye sunnihiisa wuu tukan jiray laakiin salaadaha waajibka ah marnaba kuma samayn jirin oo lama ogola salaadaha waajibka in lagu sameeyo ilaa lidaruura sida waxyaalaha hadda qofki isagoo diyaarad iyo la socda oon cidilo u joojinaynin wixii daruura ku timaada mooye waxa weeye laguma samaynayo oo iyada laftigeeda waxaa lagu dadaalayaa in waxa weeye aada xilliga fiirisid marro badan baa waxaa dhacaysa haddii aad salaadii dib u dhigtid oo waxa weye ay ku bannaan tahay oo salaada dambe u taakhiirisid inay diyaaradii degayso mm. waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka jawaazu inay bannaan tahay salaat naafila salaada sunnaha in lagu tukan karo waxa weye fi safar cala araaxila adoo safarka ku jira gaarigaagii waad wadataa tareen baad saaran tahay diyaarad baad saaran tahay sunna waad ka tukan kartaa marka waa salaadahaas ee sunnaha ah ee ma aha tan waajibka ah maa looma shardiya marka inaad shaygaan aad saaran tahay uu qibladii u jeedo oo ku waafaqsan yahay iyo in kale looma shardiyo ee sida xadiidka anas oo soo socdana waa inoo samay waa ina tusi doonaa oo inoo waadixinaya waxaanu kaloo ka faa'idaynaa cadamu jawaazi alfariida salaada waajibka in lagu tu inaan lagu tukanayn oo aynan bannaanayn ayuu xadiidkani inoo caddeeyey amaa cinda daruura hadday timaado daruura oo qofkii safar baad tahay diyaarad baad saaran tahay salaadiina way kaa tegaysaa diyaaraddiina cidi kuu joojin mayso taasoo kale lidaruura la yidhahdaa culmaduna waxay yidhahdeen daruuradu tubiixu lmaxduuraat marka markaasoo kale waa lagu ogoliya laakiin iyada laftigeeda waxaa la rabaa qofkii inuu fiiriyo waxa weye xilliga diyaaradaani meeshii ay degayso xilliga ay ku beegan tahay waktiga inaad isku beegtid badanaa marka salaadaha kale waa la isku celcelin karaa oo salaadaha la isku jamciyo laakiin waxaa ugu daran salaada subax oo kale salaada subax hadday kugu soo gasho waxa weeye way dhib badan tahay oo waxaa dhici karta inaan lagu aadan ka gaari karin laakiin mar walba taymkaad fiirinaysaa aada waxa weeye xilliga ay diyaaradda degayso waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay waxa weeye qofku hadduu mar mutamafil yahay oo waxa weeye meeshay doontaba ha u jeedee rakuubkii uu isaga sunaysanayo oo aan loo shardiyaynin inuu ilaa wa ilaa qiblada qaabalsiiyo inaan loo shardiyaynin الحديث السادس والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر قال وحوي بينما الناس بقباء بينما وقت الناس ضد بقباء قباء أي جوغان ومساجد قباء كتو كنيان في صلاة الصبح صلاة الصبح تكنيان إذ جاءهم id wakti jaaahum uu u yimid aatin mid imaanaya ayaa u yimid faqaala waxa uu yidhi ninkii yimid ina annabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam qad unzila waxaa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa alleylata xala hameennimadii qur'aanun qur-aan baa lagu soo dejiyey ay macnaha waa markii ay soo degtay qad naraa taqaluba wajhaka fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha halka ayuu ishaarayaa fi suurati albaqara aayadihii bedelay oo waxa weeye naskiyey in loo tukado bayt almaqdis sida aan sharaxa ku sheegi doono qaala waxau yihi waqad umira waxaana la amray nabiga calayhi salaatu wasalaam an yastaqbila alkacba kacbada inuu qaabilo fastaqbiluuhaa war kacbada qaabila oo waxa weye baytulmaqdis bay u jeedeen kacbadana xagga dhabarkooday ka xigtaa iyagoona baytulmaqdis bay u tukanayaan war xagga kale ujeedeen siduu yidhi oo waxa weye kacbada qaabila qaala waxau yidhi wa kaanat wujuuhuhum wejiyadoodu waxay u jeeday ila shaam shaam bay u jeeday fastadaaruu waxay markaa way soo dhabar wareegeenoo way soo kala wareegeen waayo qofku markuu madiino joogo haddii uu shaam u jeensado kacbadii dhabarkay ka jirta oo waxa weye dhinaca kale ka jirtaa maka fastadaaruu way se soo kala wareejiyeen ila alkacba kacbaday markaa qaabileen oo waxa weeye dhabarkoodii ayay soo kala wareegeeno meeshuu u jeeday maaha dhinacii kale ayay usoo jeensadeen xadiidkan markaa waxa uu ka sheekeynayaa naskigii la nasakhay kacbada waxa weye qibladii ahayd bayt almaqdis nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiino yimid lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood sida riwaayadaha ay kala caddeeyeen labada riwaayadoodba waa jiraane ayuu nebigu wuxuu u tukanayay xagga baytulmaqdis kacbaduna xagga kaley ka jirta markaasuu nebigu aad wuxuu u jeclaa in uu kacbada xaggeeda u tukado ayuu jeclaa oo maka loo jeediyo ilaahay buu marka baryi jiray markaasa habeenkii dambe aayadahan habeennimo kusoo degeen qad naraa taqalluba wejhika fi samaa falanuwalliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaytumaa kuntu fawalluu wujuuhakum shadra u jeensadaa la yidhi meel walba oo aad jeegtaan adduunka meel walba ad ka joogtaan haddaa muslimiintiin kacbada u jeensadaa la yidhi markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii waxa weeye tujiyey masaajidkii nabigu ku tujiyey dadkii iyadoo loo jeensaday xagga kacbada marka waxaa la yidhi hameen bay ahayd ama galab casarkii bay soo degtay ama habeennimo markaasaa salaadii cishe iyo maqribkii iyo salaadii subaxda nebiga calayhi salaatu wasalaam kacbaday u tukanayeen laakiin reer quba oo waxa weye xoogaa u jira waa masaajidkan waxa weeye qiblateynka la yidhaaho quba oo waxa weye xoogaa ka duruqsanaa iyagoo khabarkii ma gaarin oo baytulmaqdis ay isaga tukanayaan weli nin nebiga la soo tukaday marka salaadii subax ayaa waxa u yimid quba yimid iyagoo salaadii ku jira oo waxa weeye baytulmaqdis xaggeeda u tukanaya markaasuu intuu dhawaaqay waxa uu yidhi war nebiga calayhi salaatu wasalaam baan la soo tukaday qur-aan baana lagu soo dejiyey kacbadiina waa la bedelay war xagga kacbada u jeensada oo waxa weeye qibladiina waxaa ka dhigataan maka u jeensada markaasay amarkii qaateen waa dad muslimiin oo amarka u hoggaansanaya oo aan hadal ka keenaynin dhinacii kale usoo wada jeensadeen kulligood oo waxa weye waa xagga kacbada u jeensadeen maxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka awalan marka ugu horreysa qiblada ugu horreysay oo muslimiinta inay ahayd baytulmaqdis oo waxa weeye la nasakhay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa in la nasakhay marka oo lagu nasakhay qibladaa lagu bedelay naskigu waa bedelaade in loo bedelay kacbada maka ilaa yowmi alqiyaamana iyadaa kacbo ah naski dambana kuma dhacayo taa un baana lagu soconayaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa istiqbaalu lkacba marka inay tahay waajib oo waxa weeye shardi min shuruudi salaa ay tahay qofkiina ay waajib ku tahay inuu qaabilo ilaa wixii daruuro keenta mooye waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka mukallafkaa wixii cilmi uunan ulahaynun soo gaarin sidii uu awal ku ogaa haddii uu ku socdo waxa weeye markii loo sheego waxa weeye markaas ayuu camalkii dambe ku camalfalaya amarkii dambe laakiin salaadiisana waa saxiix leannahu hadda reer quba cishihii iyo maqhribkii haddaynu dhahno salaad casar bay bacda salaad casar ba qur-aankan soo degay ayaa riwaadaha qaar yidhaahdeen hadday marka cishihii iyo maqribkii ay u tukadeen baytulmaqdis nebiguna u tukaday maka la odhanayo salaadoodi waa baatila salaadoodi waa saxiix liannahu ma soo gaarin in naskigaani marka camalkii horen bay ku camalfalayeen amarkii hore oo ahaa in baytulmaqdis loo tukado unbay ku camalfalayeen sidaa daraaddeed bay ugu socdeen wax dhibaataana ma yeelan waxaynu kale ka faa'ideynaa salaada dhexdeeda acmaasha soo dhex gasha oo ficil yaroo la sameeyo dhaqaaq aa dhaqaaqday ama waxa weeye kala wareegsi aad kala wareegsatay qibladii meela ahayd baad ba ujeeday waa lagu saxay oo qibladii baa lagu jeediyey dhaqdhaqaaqaasoo kale salaada waxba u dhuumayo islaaxu salaadaa la yidhaahdaa oo salaadii baa lagu hagaajinaya wax dhibaataa male waxaanu kaloo ka faa'ideynaa qofka muslimka oo fiqada ah warka uu kuu sheego in lagu camal falayo oo waxa weeye lagu dhaqmayo alxadiid asaabic wasittuun xadiidka lixdan iyo waxa weye lixdan iyo toddoba waxau yidhi can anas ibni siriin waxa uu la dhashay imaamkii macruufka ah moxamed ibni siriin waa taabici wey imaamka caamka oo taabiciga oo maxamed ibni siriin buu la dhashay marka magaciisa anas baa la yidhahdaa waa taabici anas ibni siriin ayaa waxau yidhi qaala waxau yidhi istaqbalnaa waxaanu qaabilnoo ka hor tagnay wey anasan radia allahu canhu waa anas ibni malik oo saxaabiya xiina waqtigii qadima uu soo galay uu ka soo galay min ashaam iyagoo kuufay joogeen iyagoo kuufa jooga ayuu marka shaam ka yimid anas ibni malik markaasay waxaway ka hor tageen leanna waa saxaabi weyn oo caalim ah marka raggan kale ardadiisii iyo raggi waa laga hortegay waa la soo dhaweynaya marka waxa uu yihi falaqaynaahu waxaanu kula kulanay bicayni tamr bicayni tamri meesha la yidhaha waa beled yar oo qaryo yar weeye oo timir geedo timira leh oo waxa weye kuufo u dhow oo ciraaq hadda ka mid a xadka ciraaq ayay ku dhacda halkaa weeye baa la yidhi bicayni tamri baa la yidhahda oo geedaha timirto ay lahayd ayaa lagu magacaabay qaala waxa uu yidhi fa ra'aytu waxaan arkay yusallii isagoo u tukanaaya calaa calaa isagoo ku tukanaaya calaa ximaarin dameer dushi macnaa rakuub waxa uu ahaa anas bin malik markaa uu ku soconaayey dameer buu watay dameeradana waa la wadan jiray oo waxay ahayd arrin caadiya oo dadkoo dhan baa watay wuxuu yidhi marka waxaan arkay anas bin malik oo dameer dushiis ku tukanaaya wa wajhuhu wejigiisuna min daljaanib dhinaca uu jiro ey yacni can yasaari alqibla uu jiro wejigiisii ku aadan yahay dhinaca bidixda qiblada bidixdeeda oo aan qibladii qaabilsanayn ayaan arkay fa qultu waxaan ku yidhi markii uu dhameeyey ra'aytuka waxaan ku arkay tusallii adoo tukanaaya ligayri alqibla qibladii meel ahan adoo u tukanaaya fa qaala waxa uu yidhi anas lowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yafcaluh maa facaltuhu haddaanan arki lahayn buu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam oo samaynaya sidaas ma sameeyeen oo waxa weeye arrintan waxaan u sameeyey nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaan kaga dayday wey sidaa daraaddeed markaa way bannaan tahay ayuu leeyahay anas ibni malik radi allahu canhu xadiidkan marka wuxuu inoo caddaynayaa oo aynu ka qaadanaynaa marka ugu horeysa ko inay bannaan tahay sidii axaadiistii horeba inoo soo caddaysay inay bannaan tahay haddii qofku uu rakuub saaran yahay safarna ku jiro inuu sunnihiisa isaga tukado leannahu salaada waajiba ma tukanaynin anas ee waxa uu tukanaya sunne ayuu tukanayay waa bannaan tahay marka wax dhibaataana male markaad diyaarad saaran tahay tareen saaran tahay bas saaran tahay salaad sunnaa waad iska tukan kartaa laba waxaynu ka faa'ideynaa inaan loo shardiyaynin qiblada arrinta noocaasa laakiin waxa qiblada loo shardinayo in la eego oo waxa weeye loo jeensado inay tahay salaadaha waajibka ma bannaana marka salaadaha waajib salaadaha waajibka in lagu tukado raaxilada dusheeda taas waxa weeye iyada ma aha ee waxaa loo baahan yahay waa salaada sunnaha weye waxa la baneeyey oo wax dhibaato ah markaa ma laha halkaan marka waxaa ku dhimaaday baabkaas insha allahu tabaaraka watacaala halka ayaan ku soo jinaynaa baabu sufuuf ayaa waxa weye marka ku xiga